subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa subax arbaca lix iyo labaatanka bisha februari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka saacaduna haatan afrikada bari waa lix iyo barkii subaxnimo halka washington d c na ay ka tahay tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay in shabeellaha dhexe laga fuliyey howlgal duqayn ah oo waxyeelo loogu geystay al-shabaab waxaa kale oad maqli doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo maamul cusub u magacaabay gobolka bakool hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo rarin doona warkii dunida dhexdhexaadayaal ayaa heshiis ku gaaray in la sii daayo dhammaan maxaabiista falastiiniyiinta ah ee lagu waday in la sii daayo usbuucii hore si loogu gudbo si loogu bedesho markaasi meydadka afar lahaystayaal israa'iil ah sida ay ku warantay warbaahinta dowladda masar kooxda falastiiniyiinta ee xamaas ayaa waxay xaqiijisay heshiiskan iyadoo masarna ay korjoogto ka tahay waxaana ay sheegtay inay markaasi heshiiskani noqonayso mid markaasi qayb ka ah wejigii koowaad ee heshiiska xabajoojinta ah ee ay la galeen israa'iil xamaas ayaa axaddii waxa ay ku eedeysay israa'iil inay halis gelisay xabad joojinta khaza oo shan toddobaad jirsatay iyadoo dib u dhigtay sii deynta lix boqol oo maxaabiis oo falastiiniyiina israa'iil ayaa waxa ay dib u dhigistaasi ay ku sababaysay walaac ay ka qabto sida lagu sii daayay lahaystayaasha iyadoo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu ku tilmaamay in ay ahaayeen xaflado bahadil ah tan iyo markii xabajoojintu ay dhaqan gashay sagaal iyo tobankii bishii janawari xamaas waxa ay sii daysay shan iyo labaatan lahaystayaal oo israa'iil ah meelo fagaaro ah oo dad badan ay isugu yimaadeen guud ahaan khaza israa'iil ayaa idna waxay sii daysay in ka badan kun iyo boqol maxaabiis oo falastiiniyiina guddiga caalamiga ee laan keyrta cas ayaa waxa uu ku booriyey dhammaan dhinacyada inay u sameeyaan isdhaafsiga maxaabiista iyo lahaystayaasha si gaara oo sharaf leh dowladaha dagaalka ee israa'iil ayaa duqeeyey magaalo ku taalla koonfurta caasimadda suuriya iyo sidoo kaleeto gobolka koonfureed ee daraac goor dambe ee talaadadii sida ay sheegeen dadka deegaanka ilawareedyo dhanka ammaanka ah iyo t v-ga maxalliga ah ee suuriya dowladaha israa'iil ayaa waxa ay duqeeyeen magaalada la yidhaahdo kiswah oo qiyaastii labaatan kilomitr u jirta koonfurta dimashaq sida ay ilawareedyadu sheegeen laamaha ammaanka ayaa sheegay in lala beegsaday weerarkaasi goob ciidan iyadoo faahfaahin intaas dheerna aan la bixin militariga israa'iil ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ay weerareen bartilmaameedyo militari oo ku yaala koonfurta suuriya oo ay ku jiraan xarumo iyo goobo ay ku sheegeen inuu hub yiilay hadal uu soo saaray afhayeenka wasiirka difaaca ee israa'iil katis ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada cirka ay si xoog leh ay u weerarayaan koonfurta suuriya taasoo qayb ka ah siyaasadda cusub ee ay qeexeen ee lagu markaasi nabadaynayo koonfurta suuriya fariintuna ay caddahay iyaga oo markaasi aana doonaynin in koonfurta suuriya ay noqoto koonfurta lubnaan ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu sheegay in ka badan konton qof inay u dhinteen toddobaadyadii lasoo dhaafay kiisas xanuuno aan la garanayn oo la baarayo waqooyiga galbeed ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo laga bilaabo bishan februari lix iyo tobankeedii waxaa jiray afar boqol iyo soddon iyo kow xaaladood oo konton iyo saddex dhimasho ah iyo laba caruur ah iyadoo cuduradaasina ay ka dilaaceen tuulooyin fogfog oo ku yaala gobolka equateur sida w h o ay ku sheegtay war-saxaafadeedka afhayeenka w h o taarikha jasarveka ayaa waxa uu ku sheegay xog waran kooban talaadadii in cudurada dilaacay oo aan la garanaynin sababta la arkay kiisas si xawliya u kordhay maalmo gudahood oo khatar weyn ku ah caafimaadka bulshada ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu sheegay in cuduradaasi lagu garanayo astaamaha ay ka midka yihiin qandho xanuun mantag iyo shuban warkiina dhegeystayaal waa naga intaas markale idin leeyahay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay talaadadii sheegtay in duqeyn xagga cirka ah ee ka dhacday gobolka shabeellaha dhexe lagu bartilmaameedsaday maleeshiya farxad ahayd oo ka tirsanaa al-shabaab kuwaas oo dowladdu ay sheegtay in shalay weerar ay ku qaadeen deegaanka la yidhaahdo alkowsar ee gobolkaasi shabeellaha dhexe nuur xasan nuur ayaa eegaya bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqaynta cirka ahayd ay iska kaashadeen ciidanka qaranka soomaaliya iyo militariga maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiyo africom islamarkaana lagu naafeeyey maleeshiyada argagixisada duqaynta oo ay fuliyeen ciidanka maraykanka ee afrika oo kaashanaya ciidanka qaranka ayaa lala beegsaday farxadka maleeshiyaadkii iyo horjoogayaashii khawaarijta ee lagu jebiyey dagaalkii talaadadii ay la galeen ciidanka xoogga dalka iyo geesiyaasha deegaanka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda soomaaliya dowladdu ma aysan sheegin inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay duqaymaha dhanka cirka ahaa ee lala beegsaday al-shabaab balse ay socoto qiimaynta khasaaraha gaaray maleeshiyada lagu bartilmaameedsaday weerarkaasi warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in khasaare kale oo lixaad leh la gaarsiiyey isla kooxdii weerarka ku qaaday shalay deegaanka alkowsar ee gobolka shabeellaha dhexe bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey in dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah sida howlgalka africom ee maraykanka ay ka go-an tahay xoojinta iskaashiga lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta oo cadow ku ah ummadda soomaaliyeed iyo caalamka intiisa kale
mahadsanid nuur xasan nuur madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen ayaa talaadadii waxa uu magacaabay maamul cusub oo uu yeelanayo gobolka bakool warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed ayaa xilka looga qaaday guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool iyo ku-xigeenkiisa waxaa sidoo kale wareegtada lagu xusay in guddoomiye cusub iyo ku-xigeenkiisa loo magacaabay gobolka bakool maxamed axmed maxamed ayaa loo magacaabay guddoomiyaha gobolka bakool halka guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda loo magacaabay aadan cabdi abaarey maxamed cali ibraahin oo ah agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed ayaa saxaafadda u akhriyey wareegtada xilka qaadista iyo magacaabista maamulka cusub ee gobolka bakool waxaan halkan usu istaagay xilka qaadis iyo magacaabid lagu sameeyey maamulka gobolka bakool xafiiska madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta ka soo baxday ujeedo magacaabid guddoomiyaha iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka bakool ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay sagaashan iyo saddex shan iyo labaatanka februari sanada labada kun shan iyo labaatan kuna saabsan magacaabid guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka bakool ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen markuu arkay dastuurka dowladda koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa kontonaad farqadiisa koowaad farqadiisa shan iyo tobanaad markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya si waafaqsan qodobka labaatan iyo sideedaad farqadiisii koowaad ee sharciga toban sharciga dowladaha hoose ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya markuu tixgeliyey aqoonta iyo ay aragnimada mudanayaashan jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisu yahay magacaabid guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka bakool laga bilaabo maanta taariikhday ku beegan tahay shan iyo labaatanka february sanada labada kun shan iyo labaatan wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigaren magacaabay mudanayaashan ugu horeeyo mudane maxamed axmed maxamed inuu noqdo guddoomiyaha gobolka bakool ee dowladda koonfur galbeed sidoo kale mudane aadan cabdi abaarey ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka bakool ee dowladda koonfur galbeed mas-uuliyiinta la magacaabay waa dhalinyaro guddoomiye maxamed axmed ayaa ahaa shakhsi ku cusub siyaasadda halka guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda aadan cabdi abaarey uu horey usoo noqday guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool guddoomiyihii hore ee gobolka bakool maxamed cabdi tool ayaa muddo ka badan toban sano maamulayay gobolkaasi bakool magacaabista guddoomiyaha cusub ee gobolka bakool ayaa imaanaysa xilli xaaladda gobolka bakool ay cakiran tahay oo dhammaan degmooyinka gobolkaasi ay go-doonsan yihiin oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m t da sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m t da sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
afar xisbi siyaasadeed ah ee mucaarada ee ka dhisan deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa talaadadii waxa ay soo saareen warmurtiyeed ay kaga jawaabayeen bayaan dhowaan ka soo baxay xisbiyada mucaaradka qowmiyadda oromada ee etoobiya ee kale ah o f c iyo o l f labadaasi xisbi ayaa waxay sheegeen inay dib u soo ceshanayaan lahaanshaha magaalooyinka diridhabe iyo muuyaale oo ah magaalooyinka ugu caansan kuwa soomaalida ee etoobiya xisbiyada mucaaradka ee ismaamulka soomaalida ayaa arrintaasi ku sheegay damac aan la aqbali karin haddaba arrimahaasi ayuu wariyaha v o a ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata wuxuu ka wareystay afhayeenka xisbiga feeb ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha xisbiyada deegaanka soomaalida cabdinuur cabdulaahi faarax
qoraalkaan soo saaray annagoo ah xisbiyo afar ahoo deegaanka soomaalida ah waxaan ka jawaabeynay warmurtiyeedkii kasoo baxay ururada oromada ee o f c iyo o l f oo runtii aan u aragno mid xadgudub ku ah deganaanshaha iyo qawaaniinta sharci ee dalka u yaala sheegasho sharci darro ah ayay sheegteen dhul soomaalidu leedahay asal ahaan iyo taarikh ahaanba marka annaga waxaan u arkaynay xadgudub xadgudub sharci inay geysteen amniga iyo wada noolaanshaha qowmiyaadka soomaalida ee ee qowmiyadaha dalka ee wada noolna ay wax u dhimahayaan marka dhulkay sheegteen maxaa ka mid ah magaalooyinka ay sheegteen waxaa ka mid ah diri dhaba iyo mooyaale oo ay dhaheen waa inaan soo ceshanno qaab walba oon kusoo ceshan karana aan u howlgalno marka runtii waxay u badheedheen wax laxan ah oo la qarin jiray oo ah damaca qoomiyadaha aan dariska nahay kaga jira dhulka soomaalidu ay degan tahay damacoodii bayna tuseen marka runtii wax suurtoobaya ma aha marna ma dhici karayso laakiin ku hadalkeeda lafteedaan anagu aragnaaba inay tahay inay iyaga dhibaato ku tahay waddankana dhibaato ku tahay sumcad ahaana ayna u fiicnayn inay arrin noocaas oo kalea ay ku hadlaan waxaan suurtoobaynin oon xaqiiqdiisu wax hirgeli kara ayna ahayn marka idinku sideed u aragtaan maadaama tihiin eh, xisbiyadii mucaaradka ah ee deegaanka soomaalida arrintan arrintan annaga waxaan u aragnaa arrin lagaga sii hordhacahayo tuhmo aan ka qabnay eh, national dialogii qowmiyaduhu ay u ballansanaayeen eh, in lagu wada kulmo oon marar hore xan ahaynay inay ku jiraan ajendayaal eh, qa- dhinaca oromada ka iman hayo oo ay ku jiraan beri dhabe iyo muqayaale eh, in qayb laga dhigo oo codsiyadooda xaggooda ay ka yimaadaan ay leeyihiin waa in lagu soo daro eh, deegaanka oromia mar haddii xisbiyadii siyaasaddu sidan u hadlahayaan xantii aan horay u haynayn aan ogeyn annaga eh, cad- siyaasadda eh, deegaanku waxaan qaadanay inaan anaguna aragtida annada soo bandhigno iyo qorshaha aan anagu arrinta aan u aragno marka eh, waa xadgudub Eh, dhulkaasi dhul soomaaliyeed weeye hadda dira dhabay ka hadlayaan Eh, taariikh ahaanna la ogyahay soomaalidu inay lahayd Eh, asalbana ahayd baa caasimadii koowaad ee deegaanka soomaalida baarlamaankii u horreeyey ee sharciga ahaa ee deegaanka soomaalidu u lahaa halkii ay ka dhigeen caasimada soomaalida dira dhabay ahayd waa caasimad dastuuriya oo dadka oo dadka soomaaliyeedna ay leeyihiin taariikh ahaanna soomaalidu ay dhaxal u leedahay Eh, cabdi nuur eh, waxaa tahay hafayeenka eh, xisbiga veeb islamarkaananta yacni warmurtiyeedkan ka mid ahaa eh, xisbiyadii soo saaray Eh, maxaad sameyneysaan haddii xisbiyada mucaaradka ee oromada ay ku adkaystaan in ay go-aankooda eh, inay meel mariyaan isku dayaan annagu horta waxaa weeye aniga cabdinuraan eh, xisbiga feeb afhayeenkiisi baan ahay Eh, haddana eh, dalada guud ee xisbiyadu ay leeyihiin ee deegaanka soomaalidana waxaan ka ahay guddoomiye ku-xigeen runtii eh, qadiyadan eh, goboladan dhulkan laga hadlahayo waa qadiyad soomaaliyeed waa masiir soomaaliyeed wax damaaci lagu qaadan karana ma aha waa dhul waxa weeye eh, dhiig lagu soo bixiyey intaasoo la difaacahayey intaasoo halgan loo soo maray marka dadka soomaalidu ma aha dad eh, waxooda la iska qaadan karo maanta Eh, annaguna siyaasiyana waan u diyaarsannahay musta- bulshadanaduna waa diyaar marka eh, mana aqbalayno xadgudub qoomiyada nagaga yimaada oo waa la qaatay runtii dhul fara badan baa la qaatay Eh, bayaankanaga hadda waxaa ku jira oon usoo dowladda federaalka aanu ka codsanaynaa in eh, degmooyin la qaatay oo horey afti khaldan lagu qaatay Eh, eh, degmooyinka maaysi iyo baabili iyo eh, ay ka mid yihiin Eh, waxa weeye ciidamadii etoobiya ee markaa joogay ee federaalka ahaa yaa dadkii intay hareeraha ka istaageen oy celiyeen bay iyagu codaynayeen si soomaalida looga qaado dhulka marka cadaawad baana haysatay Eh, dowladdu ay saldhig u ahayd annaga tallaabadan qaadayna way caddahay waxa weeye waa tawa- tallaabadanadu ma aha eh, hadal ma aha wax annagu waa talo iyo masiir ummadda soomaaliyeed u taallo weeye marka eh, annagu inaan farta ku fiiqno weeye soomaalidu waxa u gudboon iyo waxa waxa weeye qalin baan hadda haysanaa qalin baan wax ku difaacaynaa waxa weeye shuruucda dalkaan rabnaa inaan annagu isku difaacno oon xuquuqahanaga ku difaacno si amni ah marka no looma soo gudbi karo meelna loo soo mara ma laha haddii dee cidu sharciga ay jebisana dee cidda sharciga jebisay waa dambiilaa waa tahay eh, cabdinuur miyaynay ahayn in aad wada fadhiisataan kana wada hadashaan eh, si faham markaasi looga gaaro arrimahan waan soo jeedinay anagu baaqaandirayna waxa weeye haddii qowmiyada wax qabto waxa ay qabto waxa weeye miis wada hadala iyo nidaamka sharciga ee dalku uu leeyahay dastuur buu dalku leeyahay etoobiya waxa weeye qowmiyada isu tagay oo wax wadala weeye oo federation ah federation golaha federationkaa jira dastuurkii dalkaa jira marka in xeerka iyo nidaamkan isku haya federationkan in loo noqdaan qabnaayo wixii muran ah iyo wixii dhul ku saabsan iyo waxa qowmiyaduhu ay isku haystaan in sharciyada dastuurku dalka isku haysaa ee la wada ilaashanayo ee qoolo walba dhinaceeda ka ilaashanayso in loo noqdo oo la- iyada lagu wada hadlo yaan anagu qabnaa Eh, ugu dambeyn cabdinuur eh, maxay tahay tallaabada ilaa iyo hadda aada qaadeen eh, xisbiyadiinan markaasi eh, mucaaradka ee deegaanka ee warmunteedka soo saaray muxuuse muxuuse noqon karaa xalka kama dambaysta ee arrintan annaga hadda qoraalkan aan samaynayno baaqa waxa weeye eh, waxaan la hadalnay ururadii eh, soo saaray ba- bayaanka soo saaray inay khalad ahaayeen inay soo saaraan eh, waxa ay soo saareen inay joojiyaan oo ka noqdaan tan kale waxaan u u baaqnay oon anagu baaq u jeedinaynaa Eh, waddanku dowlad buu leeyahay qaran baa ilaalin dowlad dhexa ilaalinaysa dowladda dhexe ilaalinaysa Eh, caqabadaha iyo amni darrada eh, xisbiyada abuurahaya dalku inay la socoto wixii tallaabee ku habboona laga qaado yo annagu sa- baaqaan jeedinayna kaa weye
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa afhayeenka xisbiga feeb ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha xisbiyada deegaanka soomaalida etoobiya cabdinuur cabdulaahi faarax wuxuu u waramayey wariyaha v o a jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii ciyaaraha maxamuud bascado wax kale
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaya waddanka sbain kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo atletica madrid ayaa xalayta ku kulmaya guriga kooxda kubadda cagta ee barcelona labadan kooxood ayaa ciyaarayay lugtii koowaad ee ciyaarta semifinalka ee coba delrey iyadoo lugta labaad la isugu soo noqon doono labada bisha abril kulankii xalay ee kooxda kubadda cagta ee atletica madrid laba gool la hormartay oo muddo toddoba daqiiqo gudahooda waxay atletica madrid ku dhalisay laba gool ciyaaryahanada alfares iyo griishman ayaana goolasha u kala dhaliyey laakiin bedri iyo kubarsi oo barcelona ayaa barbareeyey hase ahaatee xidigaha martinez iyo lobandowski ayaa ciyaartaasi ka dhigay afar gool iyo laba dabaraha kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa guul iska dhaadhiciyey waxa uuna ciyaarta beddel uga saaray xidigihiisa kuwa ugu waaweyn oo ciyaarta wacdaraha dhigayay sida bedri iyo ciyaaryahanka baallaha bidix kaga ciyaara ee rafina taasi waxay keentay kooxda kubadda cagta ee atletica madrid ay fursadahaasi ka faa'iidaysato islamarkaasina ciyaaryahanada lorient iyo sorland ay laba gool u dhaliyaan kooxda kubadda cagta ee atletica madrid isugeyna ciyaartu ay ku soo gebagabowdo afar iyo afar oo labada kooxood ay iskula agdhaceen kooxda kubadda cagta ee barcelona inkastoo ciyaarta ay iyadu kontaroolaysay oo gacanta ku haysay inta badan qaabka loo ciyaarayay haddana waxa ay ciyaarta gabagabadeedii noqotay koox walibaahi in ay garoonka barbara kala baxdo iyadoo lugta ugu dambaysa oo ciyaarta semifinalka labada bisha abril marka la isugu tago guriga kooxda atletica madrid oo taageerayaasheedu ay garoonka inta badan camirayaan iyo natiijada cidda soo bixi doonta ee finalka ciyaari doonta ay ku xirnaan doontaa dad badan ayaa durba sii saadaalinaya in kooxda kubadda cagta atletica madrid ay haysato fursad ay ku soo gudubto maadaama gurigeeda ay ku ciyaarayso laakiin kulanka ka hor lixyo tobanka bisha march ayay labadan kooxood kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi ku kulmi doonaan isla guriga kooxda kubadda cagta ee atletica madrid waxa ayna taasi muujin doontaa amaba laga odorosi doonaa cidda guushu ay raaci doonto ciyaarta semifinalka inkastoo kulankaasi laftiisu uu noqon doono mid xaqiijin kara amaba tilmaan ka bixin kara halka uu socdo hanashada horyaalka waddanka sbain oo kooxda kubadda cagta ee barcelona haatan ay dirqi ku hogaaminayso dhinacaya haddii aan jaleeco horyaalka waddanka ingiriiskana kulamo adag oo xalayto laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee brighton ayaa laba gool iyo hal ku dhufatay kooxda barnmouth inkastoo kooxda barnmouth ay soo bandhigtay kubad qurux badan fursadana ay heshay haddana kuma aanay guulaysanin wax gool ka badan inay brighton ka dhaliso sidaasina saddex dhibcood ayaa lagagaraga qaatay laakiin kooxda kubadda cagta aston villa ayaa kobaha lala dulmaray oo lagu durdiriyey afar gool iyo hal ayaa lagu dharbaaxay oo crystal bales ayaa london uga adkaatay ciyaaryahan enkentia oo ku soo biiray kooxdan markii ciyaarihii samarka laga soo noqday ayaan muddadaasi ilaa iyo hadda wax goola u dhalin laakiin xalayto goolkiisii ugu horreeyey ee horyaalka waddanka ingiriiska ayuu crystal bales u saxiixay wolves gurigeedaa lagu dubtay oo fulham ayaa ka badisay chelsena waxay u awood sheegatay kooxda southampton oo ah kooxda sagxadda fadhisa afar gool iyo waxba ayayna guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee jelse kulamo adagoo isla horyaalka waddanka ingiriiska ka tirsan ayaa la isugu soo noqonayaa caawa kooxda kubadda cagta ee brenford ayaa everton soo dhoweynaysa manchester united oo travor waxaa ugu imaanaysa kooxda ebiswich town nottingham forest iyo arsenal kulan isha lagu hayo ayaa ku dhex mari doona guriga kooxda kubadda cagta ee nottingham forest tottenham hotspur london waxay ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee manchester city liverpoolna waxay anfield kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee newcastle united waddanka sbain coba del rey lugtii koowaad ee ciyaaraha semifinalka real sociedad ayaa soo dhoweynaysa kooxda kubadda cagta ee real madrid xubinta ciyaaruhu waa naga taatane kula dambe waa mascad dawadu ku dhaafaya sidaa iyo nooli kulanta
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan
siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sannada hali hayste siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sannada mirwaanka quusto waa inaan salgaadhe adna sibiq ku dhaafiyo salaan guud hay joogteene adna sibiq ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado dhan intaad soo dhowaatee adna sibiq ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee adna sibiq ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado dhan intaad soo dhowaatee sabab kale hamadine sabab kale hamadine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahadii goyse sabab kale hamadine sabab kale hamadine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahadii xalay baan saqadii dhexe sariirtan ku jiifsaday sagaal jeer ka tooso xalay baan saqadii dhexe sariirtan ku jiifsaday sagaal jeer ka tooso sudiga cadcadiyo sol iyo abaarba sahayli fadhiiste sudiga cadcadiyo sol iyo abaarba sahayli fadhiiste adna way sagsaagto subaxadani saragniyo adna way sagsaagto subaxadani saragniyo saacadana ku ime ima kala sokayside adna way sagsaagto subaxadani saragniyo adna way sagsaag heestaasi sabab kale hamoodane waxaa qaadaysay hibo maxamed hibo nuura waxaana ugu dambeysay idaacadda saaka ee caalamka oo idinkaga imaanaysa washington waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo